subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastood oo caalamka ku sugan tihiin ma kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o oo idinka imanaysa washington
waa subaxnimo khamiis ah februari waa saddex iyo toban sannadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobankiyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggan internetka ee v o a somaali com afrikada bari xaggiinna waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka wada jir halkan waxaa uga soo jeedin doona cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada saaka idaacadda subaxnimo dhegaystayaal ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a khilaafka ka dhex xaloosan kooxaha maamula suudaan ee milatariga iyo rayidka oo cirka isku shareeray waxa isbedelay waxa weeye ciidig dibadda kaga yimi dowladdan maanta labada qolaad sheegaysaa ay hogaaminayaan waa dowlad daciifa aad iyo aad faqri culus ugu hoos nool oo iskaba liidata arrinteedu markaad eegto waa dibaddaa lagala hadlayaa yurub oo dhan baa la hadlaysa shaki kagama jiro inuu maraykanku la hadlayo
waxaa qodobada kale aad maqli doontaan ka mida maraykanka oo laga dayrinayo howlaha dibudhiska ee uu ka wado afghanistan maantana dhegaystayaal waxay ku beegan tahay maalinta reediyoga adduunka waxaad maqli doontaan qayb ahaan saddex barnaamij oo aannu idinka diyaarinnay maalintaasi qodobadaasi ciyaarihii iyo kuwo kaleba waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna subaxnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida dowladda maraykanka ayaa sheegtay in toddobaadkan ay dib u bilowday taageeradii milatari ee ay siin jirta ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya si ay u taageerto howlaha argagixisa la dirirka ee gobolka shabeellaha hoose qoraal kooban oo ka soo baxay safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in tallaabada maraykanka uu qaaday ay ka dambeysay kadib markii ay korortay kalsoonida maraykanka uu ku qabo hanaanka maamul dhaqaale ee dowladda federaalk ee soomaaliya islamarkaasina ay muuqato isla xisaabtan iyo sida dhaqaalaha ciidamadu ay ku baxayaan kaalmada la siin jiray ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee horey loo jaray ayaa waxaa ka mid ahaa taageerada lojistikada waxa loo yaqaano waxyaabaha ay ka mid tahay baabuurta iyo saadka ciidamada dowladda ay siiso kuwa dowladda maraykanka markii hore ayaa waxaa loo gooyay taageeradaasi si markaasi musuq maasuq uu ku jiro sida la sheegay hase yeeshee wakhtigan waayadii ugu dambeysay dowladda ayaa waxa ay waday dubahabeen dhanka ciidamada ah maraykanka ayaa bilaabaya inay bedelaan hanaanka ciidamadeeda afrika ee dagaalka halkaasi ka wada waxa ay bedelayaan dowladda maraykanka ciidamada lugta ee qaaradda afrika iyada oo ku bedelaya kuwada sida gaarka ah u tababara ee siiya khibradda ciidamada kale batankanka saraakiil ka socota ayaa sheegtay in tallaabadani ay tahay tii ugu horreysay ee saameyn doonto ciidamada maraykanka ee ka howlgala qaaradda iyadoo ay ka soo wareejinayso diiraddeeda dagaalka ka dhanka argagixisada una soo jeesanaya loolanka ka dhexeeya gudaha kale ee dunida war shalay haddaba ka soo baxay oo laga soo saaray bentankanka ayaa lagu sheegay inay tallaabadani ka caawin doonto maraykanka inay laba jibaarto tartanka kala dhexeeya wadamada shiinaha iyo ruushka ee dhinaca qaaradda afrika iyo dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa washington dowladda ku meel gaarka ah ee suudaan iyo sidoo kale mas-uuliyiinta jabhadda daarfuur oo kulan ku yeeshay magaalada jubba ee caasimada koonfurta suudaan ayaa isla qaaday in madaxweynihii hore ee suudaan cumar xasan al bashiir ay gacanta u geliyaan maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee ku taala magaalada heeg sida aad ku maqasheen idaacadaheena shalay cumar ayaa loo haystaa dembiye ka dhana bini'aadanimada tacadiyada xarig iyo dil lagula kacay dad shacaba intii uu xukunka hayay kooxaha ku heshiiyey xukunkan ayaa horey waxay u sheegeen inaysa dowladda bashiir waa madaxweynihii horeete oo haatan ku xiran goob dadka waaweyn lagu hayo uusan u dhiibi doonin aysan u dhiibi doonin aan raahde maxkamadaasi haddaba maxaa isbeddelkaasi iyo ka imaan kara arrimahaasi su-aalahaas iyo kuwo kaleba cabdixaafid cawil ismaaciil waxa uu weydiiyey doctor sacad sheekh cusmaan nuur oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka
waxaa isbedelay waxa weeye ciriirig dibadda kaga yimi dowladdan maanta labada qolaad sheegaysa ay hogaaminayaan waa dowlad daciifa aada iyo aad faqri culus ugu hoos nool oo iskaba liidata arrinteedu markaad eegto waa dibadda lagala hadlayaa waxaa dadkii yurub oo dhan baa la hadlaysa waa shaki kagama jiro inuu maraykanku la hadlayo oo la yidhi oo la odhanayo war ninkan dee waa la diiday oo waxaa loo diiday sabab la-aan haddaad doonaysaan inaad dunida la macaamulootaan oo nidaam cusub noqotoona la ixtiraamo horta ninkan maxkamadda doonaysa oo isaga dhiiba haddii la eego dhinaca awood ahaan ma leeyihiin awoodda ay ku dhiibi karaan dee iyagaa dalka ka taliya maanta haddii iyagu iyagoo wada socda qoladan intay rayidka iyo dee nimanka milatariga ee gacanta dalka ku haya iyagoo wada socda hadday isku waafaqaan in la celiyo duniduna doonayso in lasoo celiyo waa in la celiyey un markaa ninkaasi haddiiba ay dhacdo in markaas cumar al-bashiir loo dhiibo maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee heeg maxaad is leedahay dhib iyo dheefba way ka iman karaan doctor sacad dhibta ugu weyn ee ka imanaysaa waa mid isaga dee shaksi iyo faamiligiisa imanaysa ta kale waxaa lagala yaabaa dad badan oo isaga jeclaa ninkani wuxuu ka tirsanaa qoladan yacni islaamiyiinta ikhwan almuslimiinka ee suudaan buu ka tirsanaa hogaamiyena uu ahaa sheekhiisi wuxuu ahaa ninkii la odhan jiray xasan aturaabi isaga abuure wixii la odhan jiray aljabha alqawmiya alislaamiya jabhadda islaamka taase isaguna uu raggii dee ofisaradii sheekhaa daba socday buu ahaa dabeedna isagii buu inqilaab ku sameeyey laakiin guud ahaanba iyagu waxaa laynkaas uu isagu raacsan yahay ma ogola haddii ay kari karayaan waa ka sii daynayaan laakiin maanta gacantooda arrinta kuma jirto kelidood haddii aynu eegno waxaa jira mas-uuliyiin kale oo dhinac milatariga awood ku leh cabdifataax burxaan baa ka mid ah maxamed xamdaan duuqlow ninka la yidhaahda ayaa ka mid ah iyaga laftoodu in uu kii soo galo oo ay ka cabsi qabaan in iyagana ay xigi doonaan oo ay arrintu noqon doonto nin khayrkii loo xidho adna soo qoyso ma u eg tahay oo ay carqalad iyo khilaaf halkaas uu ka abuurmi karo waa suuragal inay isku dayaan taa laakiin maanta xaalka dalka suudaan iyo dawladdu maraya iyo arrinta dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo celiiliga dibadda ka saaran u malayn maayo inay iyagu u badheedhi doonaan inay sacad uga hor yimaadaan leannu iyaga naftooda ayaa markaa dhibaatooyin gaara laga yaabaa in dhakada laga saaro haddii la eego dadka wax ka tirsanaya bashiir cumar al-bashiir waa badan yihiin nidaam baanu dee madax ka ah oo keligii ma u ahayn ciddii dhibaatooyinkan iyo dembiyadan lagu soo ogegeysan jirtay in isagoo keliya la dhiibaa ma isleedahay way fududaanaysaa xiisadda suudaan way dejinaysaa mise waa uun tusbax furfurma bay noqonaysaa
waa suudaan xaalkeedu waa iska xaal iminka dhexdhexaad marayo oo iska reermiyey marka aad moodo dad kacsan baa jira faqri xoog laa jira dhibaatooyin baa jirta haddii beedanka leeya iminka libiya dhalinyaradoodii wax haysatay kuwii yaman laga soo qaaday ee kusoo noqday suudaan iminka libiya ay ka dagaalamayaan baan maqlay dhowr kun oo iyagii ma dhibaato gaara weeyo faqrigaa laga wada cararayaa laakiin dadka dibadda ka joogaana waa isticmaalayaan oo dee iyagu danahooda ay isticmaalayaan markaa waa suuragal dalka gudihiisa inay xamxam ka bilowda iyo iskhilaaf laakiin u malayn maayo mid dawladda ridayo inu noqon doono khilaafka aad carabka ku dhufatay haddii aynu sii eegno doctor saacad ma laga yaabaa in labadan kooxood ee midna rayidka tahay iyo milatariga suudaan intooda xukunka wax ka haysaa in uu ku lug leeyahay amaba ay qayb ka tahay socdaalkii uu cabdifataax burhaan uganda ku tegey ee uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha israa'iil arrintaasi waxaan u malaynayaa arrin uun milatarigu isagu keli ahaan ku kacay bay ila tayagaan tashi cad kala samaysan qoladan kale ee rayidka ah raallina kama aha oo aada iyo aad bay uga cadhoodeen laakiin waxa weeye iyaguna waxa weeye nin xukun loo dhiibo oo layidhi war dee isla wax kala wada duwarko inaanu meel wax gaadhsiinaynin oo lagu xidho shardi noocaas dee kuma jecli weeye runtii oo maan jeclayn inaan sameeyo laakiin danbaa igu khasbaysa weeye adiga oo soo koobaya ma kula muuqataa kacdoonkii suudaan inuu guulaystay ilaa maalinkaa maanta waxaa la odhan karaa boqolkiiba lixdan waa guulaystay oo waxay ku kalifeen in dawladdii horena ay ridaan tanna ay la qaybsadaan baawarka su-aasha la isweydiinaya rayidka baawarkoodu iyo xidhiidhka gudahooda ka dhexeeya intuu gaadhaya milatarigani milatari anigu sidaa u orko ka tegaya meesha maaha gacanna way ka haystaan masalan milatariga carbeed kuwa ugu muhiimsan ee jaarka loo milatariga masara hadalkaasina waxaa u dambeeyey dktor sacad sheekh casmaan nuur oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka oo goorsii horeysay khadka telefoonka igu warramayey halkaa dhegaystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da idinkoo dhegaysanaya idaacaddii subaxnimo
golaha sanadka ee dalka maraykanka ayaa arbacadii toddobaadkan u codeeyay xeerka looga gogoleeyahay weerarka uu donald trump ku qaadayo iiraan iyada oo aanan koongareeska ansixinin senator tim kaine oo isagu ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo ugu dambeeyey soona jeedinta xeerkaasi lahaa ayaa sheegay in ujeeddadiisu ay tahay in uusan maraykanku qayb ka noqonin dagaal kale oo bariga dhexe ka dhaca codayntan ayaa imaanaysa maalin un kadib markii guddiga sanadka arrimaha ammaanka maraykanka ay dhegaysteen warbixin ku saabsan sida ay u socdaan howlaha dib u dhiska ee maraykanka uu ka wado afghanistan oo ah dal muddadii aadka u dheereed howlgallada militari maraykanka uu ka socday wariyaha v o e da ardika donaleri ayaa warbixintan soo dirtay waxaase soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil golaha senatka maraykanka ayaa dhegaysanayay john sobko ilaaliyaha guud ee arrimaha dib u dhiska maraykanka u qaabilsan afghanistan maraykanku waa uu ku guuldaraystay ayuu yidhi ujeeddooyinka lafdhabarka uu ahaa mashruucan waxaana meesha ka baxay ayuu yidhi daahfurnaantii mas-uuliyadda waxaa qayb ka ah ayuu yidhi sidoo kale dowladda afghanistan oo howlaha taaka u dhigaya iyo hay-adaha maraykanka oo qariya guuldaradooda iyo maamul xumada isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu sheegay in mar kasta oo la arko wax khaldan sir laga dhigo amaba ay noqoto arrin aan muhiim ahayn in la taabto sababtaas awgeed ayuu yidhi koongareeska iyo dadweynaha maraykanku ma helayaan sawirka saxda ah ee sida dib u dhiska afghanistan u socdo waxa uu sheegay in aanu waxba ka sheegi karin sida wanaagsan ee tababarka ciidamada u socdo afar iyo lixdan bilyan oo dollar lacag gaadhaysa ayaa la geliyey ayuu yidhi sababta aanan u sheegi karin idinka iyo shacabka maraykankaba waa iyada oo maamulka afghanistanna uu qariyo sida ay wax u socdaan richard boche oo hore u ahaan jiray kaaliyaha xogayaha arrimaha koonfurta eshiya ee maamulkii george bush ayaa isaguna sheegay in istaraatiijiyadan lagu guuldaraystay oo la dhisi kari waayey dowlad xoog leh maadaama oo ay ku salaysan tahay oo ay ka fog tahay ayuu yidhi sida ay runtu tahay isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu sheegay in guud ahaan lagu guuldaraystay welina guuldarro ay ku socdaan maadaama oo aanu ku dhacayn in aanu ku xoogayno dowladda afghanistan inay siiso shacabka adeegyada dowladdu ka filayaan in dowladda afghanistan qayb ka ahaato muhiim ayay u tahay la dagaalanka argagixisada ayuu yidhi waxaanu intaasi raaciyey in la gaadhay xilligii ciidamada maraykanka ay soo guryo noqon lahaayeen warbixintaasi waxaa inoo soo koobayay wariyahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil oo barbarkeyga midig fadhiya
halkaa dhegaystayaal weli nagala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a da maanta waxaay ku beegan tahay maalinta loo aasteeyey maalinta reediyoga adduunka waxaa v o a du ay idin diyaarisay saddex barnaamij oo aanu ku eegayno dadka bulshada mudnaanta in la siiyo mudan barnaamijyada oo ka kala iman doona magaalooyinka muqdisho hargeysa iyo boosaaso waxa ay kala yihiin barnaamijyo ka hadlaya haweenka naafada iyo dadka la haybsooco haddaba haatan waxaad ku soo dhowaataan qayb ka mid ah barnaamijka aan ugu talagalnay qaybta naafada cabdiqaadir maxamed cabduleh ayaa inoo soo jeedinaya kulanti wa-aan meel ka soo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijkaanu si gaara ugu eegi doona xaaladda dadka naafada ee ku nool magaalada muqdisho waxay ka mid yihiin kuwa ugu adag markay timaado dhanka nolosha waxaana la kulmaan daruufo kala duwan ay ka mid tahay xaaladaha ay ku nool yihiin barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya qaar ka mid a dadkaasi baahiyaha gaarka qabe ku nool magaalada waxaase ay su-aalo weydiin doonaan madaxda u dhaqdhaqaaqda dadkan baahiyaha qabe sida gaarka ishagu haysa cabdulaahi xasan xuseen oo madax ka ah hay-ad u dhaqdhaqaaqda dadka naafada oo somali disability cluster lagu magacaabo ayaa barnaamijka marti nooga ah iyo aadan xasan cali labadooda su-aal ayaa weydiin doonaa waxaana sidoo kale su-aal weydiin doona qaar ka mid a dadkan oo halkan nala jooga aada baad umahadsantihiin cabdulaahi markay timaado xaaladahay ku nool yihiin dadkan baahiyaha qabo xilligan la joogo waa mid ankii ah runtii aada ayaan ugu faraxsannahay v o da fursaddan ay dadka naafada siisay xaaladda dadka naafada markii laga hadlo waa bulsho lagu qiyaaso boqolkiiba labaatan oo haddana ay haysato xuquuq la-aan iyo muuqaal la-aan iyo ka qeybgal la-aan taas oo sababtay in bulshadan qeybaha kala duwan ay ku nool yihiin inay haysato duruufo adag oo dhan walba dhankii noloshii waxbarashadii shaqadii ka qeybgalka siyaasadii dhowridda xuquuqdooda intaasoo dhan waa kuwa dhibaato ka qabo fursado maanta dadka naafada oo u bannaan oo iyaga laga qeybgeliyo ma ka jiraan dalkan inta badan
aadan maxaa ku dari lahayd waxaan ku dari lahaa dadka naafada ah oo lagu qiyaaso boqolkiiba labaatan inay yihiin inay kasii bataan maana aysan ka yareen maalin walba dad horle dhaawac noqonayo qarax dhacayo xabad ku dhacayso meel ay wax u saaran yihiin aysan jirin halgan dheer markaan soo marnay dowladda tan hadda jirto maxamed abdullaahi farmaajo oo madaxweyne ka yahay dowladdii ugu rooneed oo nala fadhiisatay ee dhibaatadeyna iyo duruuftina haysa aan u sheegnay oo wax naga ogolaatay ay ka mid ahayd waxaa noola ansixiyey in la sameeyo hay-adda naafa qaran ay soo baasmareeyeen golaha wasiirada labada aqal ee baarlamaanka ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya soddon iyo kow bishii decembre laba kun iyo toban iyo sideedda okay oo ku dhuftay waxaa howshaas gacanta ku haysa wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka wasaaraddii ayda aheedi dadka naafada ah gole naafo qaran ayaa jira golaha naafada qaranka weligeeda inay la fadhiisatay xaaladooda ma aysan weydiinin hal qof oo guddoomiya ama islaba qof ay wax wareysinaysaan naafadii xaaladeeda kama warqabto haddaba waxaan la tajacabsanahay xuquuqdii naafada xaggey saaran tahay hadday dowladdii kasoo baxday hay-addii hala dhisa la yiri hay-addii lagu dhawaaqi layahay maxaa duruuf ahaa heesta ma naqaan ilaa hadda waa la tacajibsanahay dadka naafada ah nolol adag bay ku nool yihiin waa la garan karaa qof naafo ah oo caruur leh xaas leh oo shaqo aan haysinin duruufta uu ku nool yahay qof kastoo bini aadinga wou garan karaa marka dadkaas xuquuqdooda meeshii ay saaran tahay ayaan codsanaynaa dowladda soomaaliyeed aan codsanaynaa cabdulaahi
waa run sida uu ka dhawaajiyey aadan xasan cali oo ka mid a golaha naafada qaranka madaxdiisa sarsare waqti badan ayay geliyeen sidii dadka naafada xuquuqdooda ay u muuqan lahayd waxayna runtii wacyigelin xoogan u sameeyeen golaha naafada qaranka iyo hay-adaha dadka naafada ay leeyihiin in ay dadka naafada baraarujiyaan ogeysiiyaan waxa xaq ay leeyihiin iyo waxa aysan xaq u lahayn dadka kale ee shacabka soomaaliyeed laftirkooda ay ku baraarujiyaan inay ogaadaan waxa ay xaq u leedahay dowladdii ay ku baraarujiyaan taas waxay sahashay sida uu hadda ka dhawaajiyay in la helay aqbalaad iyo la tashi ay dowladdii dadka naafada la tashatay maxaa idiin roon waxaa laysku raacday waa laysku gartay waxay ahayd in loo dhiso hay-aad naafo loona sameeyo shuruuc waxaa laysku raac waxay ahayd in loo dhiso hay-aad naafada ay leedahay oo heer dowlo ah oo madax bannaan iyo shuruuc dadkan difaacda waxaas oo dhan la sameeyey waxaa markhaati ah isbeddelka dadka naafada ee dowladda dhankeeda ay ka sameysay oo ah in baarlamaankii la mariyey in golihii wasiirada la mariyey baarlamaankii la mariyey madaxweynihin uu saxaayay haddana su-aasha mar walba ay dadka isweydiinaya waxay tahay hay-aaddii dadka naafada ma loo dhisay gacanta ma loo gelin taas waxaa looga fadhiya taas waxaa looga fadhiya waxay tahay inay ka jawaabto xukuumadda golaha wasiirada ayay gacantooda ku jirtaa hay-adda khaasatan wasiirada qayaasiin ayay ku jirtaa
halkaa aad dhegeystayaal ka dhegeysanayseen barnaamijkaasina waa laanta af soomaaliga ee v o a da waxaa naga xasuusin ah in aad ku maqli doontaan idaacaddeenna soo socda ee galabta iyo caawa barnaamijyadan saddexda ah oo dhammaystiran iminkana waa wararkii cayaaraha iyo hee maxamed mascade
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka waddanka talyaaniga haddii aan ku bilaabo kooba itaaliya ayaa waxa uu galay ciyaarihiisii semifainalka waxaa isugu soo baxay kooxaha kubadda cagta inter milan ay c milan naaboli iyo kooxda kubadda cagta ee yuventus afartan kooxood oo lagu tilmaamo inay ka mid yihiin kooxaha ugu magaca weyn qaaradda yurub iyo waddanka talyaanigaba ayaa ciyaarahoodu xiise gaara leeyihiin waxaana kulankii koowaad lugtii hore habeenkii xalay ahaa dhacday ee dhex martay kooxaha kubadda cagta inter milan iyo naaboli waxaa lagu ciyaaray garoonka sansira stadium ee magaalada milano kooxda kubadda cagta inter oo gurigeeda iyadu joogtay macalinkooda kontina uu garoonka ku soo sharaxay xidigo caana oo kooxdiisu ay ku dhaarato lowtaro martinez iyo lukaku lama nasin oo ciyaarta ayaga lagu bilaabay hase ahaatee kooxdooda kuma aanay suuro gelin inay guuldarro ka baajiyaan oo waxaa lagoga xoqday hal gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee naaboli ay ku badisay ciyaaryahan fabian ruweys ayaana goolka goosha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee naaboli sidaasina lugtii koowaad ayay ku guul heshay kooxda kubadda cagta ee naaboli labadan kooxood inter iyo naaboli ayaa lugta labaad waxay isu soo noqon doonaan bisha marj shanteeda oo markaasi lagu kulmi doono guriga kooxda kubadda cagta ee naaboli caawana waxaa goor dambe magaalada milano isna kulan xiise badan uu ku dhex marayaa kooxaha kubadda cagta isi milan iyo yuventus kooxda kubadda cagta isi milan ayaa tan iyo sidii ugu soo biray xidigoodii waayihii hore u ciyaari jiray islatan ibraahimovic ayaad moodaa haatan kooxdu inay horukac wanaagsan samaynayso walow kulankii maalinta axadda ahayd ay inter la ciyaartay guuldarro xanuun badan la laqsiyey haddana kooba itaaliya inta badan waa koob xiisihiisa leh oo kooxa aan la filaynin ay inta badan guulaystaan walow labada kooxood haatan awooddooda marka la eego yuventus ay u muuqato koox awood badan haddana lama oga waxa ka imaan kara kulanka caawa ay labadan kooxood ku kulmayaan sansiro stadium labadan kooxood ayaa mar kale isugu soo noqon doona ciyaartan oo bisha marj afarteeda waxa ay lugta labaad ku kulmi doonaan guriga kooxda kubadda cagta ee yuventus magaalada torino waddanka sbainna coba del rey ayaa isna ciyaarihiisa semifinalka soo galay habeenkii xalay ahaana kulan aad u xiiso badan ayaa goor dambe waxa uu guriga kooxda atletica bilbao ku dhex maray atletica bilbao iyo kooxda garanada ciyaar xiiso badan oo labadan kooxood kubad qurux badan ay soo bandhigeen inkastoo labadan kooxood ay isku awood dhow yihiin haddana banoonigii ay soo bandhigeen waxa u muuqday atletica balbao in ay inta badan gacan sarraysay waxayna taasi u suuro gelisay in ay hal gool iyo waxba kaga badiso kooxda garanada labadan kooxood ayaa mar kale isu soo noqon doona oo lugta labaad waxa ay ku kulmi doonaan guriga kooxda kubadda cagta ee garanada bisha maaj marka ay shanta tahay sidoo kale caawa ayaa koobkaasi waa kooba delrey ciyaartiisa kale semifinalka fooda waxaa isku daraya kooxaha kubadda cagta real sociedad iyo meranadas kooxda meranadas kama tirsana kooxaha heerka koowaad ee waddankaasi sbain waxay ka mid tahay kuwa heerka hoose waxaana ay taasi ka dhigan tahay in kooba delrey ee kooxa fara badan oo kuwa heerka koowaad iyo heerka hoose ahba ay ku kulmaan real sociedad ayaa lugta koowaad gurigeeda ku ciyaaraysa lugta labaadna guriga merenades maaj marka ay afar tahay ayay labadan kooxood isu soo noqon doonaan kulanka caawa ayaa haddaba koox walibahay waxay isku dayeysaa iyadoo guul haysataa in ay lugta labaad ciyaarto si markaa ciyaarta kama dambaysta ah oo dhici doonta siddeed iyo tobanka bisha abriil ay ugu soo baxaan oo markaasi labadan kooxood ee merenades iyo real sociedad waxay la kulmi doonaan ciddii soo guulaysataa atletica bilbao iyo garanada dhinaca iyo haddii aana jalleeco suuqa kaliibsiga ciyaartoydana kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa warar soo baxaya waxa ay sheegayaan inay lacag gaaraysa soddon iyo siddeed milyan oo garinga ingiriiska ay ku gorgorinayso xakiim ziyak ciyaaryahankii xulka qaranka ee morocco iyo kooxda kubadda cagta ee akis ciyaaryahankan xakiim ziyak oo lagu tilmaamo weeraryahanada ugu wanaagsan dunida inuu ka mid yahay ayaa haddii bisha julaay marka la gaaro ay kooxda chelsea iyo macalin lambaad soo iibsadaan waxauu noqon doonaa xidigii ugu horreeyey ee frank lambard uu la soo wareego tan iyo sidii uu u noqday macalinka kooxda kubadda cagta ee chelsea dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa naga taatanay kulan dambe waa mascaddo idile sidaa iyo nabadgelyo
maxamuud mascade oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha aad ayuu u mahadsan yahay halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da gabagabadii barnaamijka ayaynu ku soo dhownahay sahra cabdi axmed dhinacii heesaha fanaankee iyo fanaanadee ayaad inoo haysaa waa tahay cabdi xaafidow bal waxaan soo qabanayaa cabdi xasan diga iyo heeskii basro
intaasi dhegeystayaal ayaynu kusoo gabagabeynaynaa idaacaddii subaxnimo bashiir ah biikar oo isku soo dubariday sahra cabdi axmed iyo anigoo cabdixaafid cawud ismaaciil tan iyo idaacadda duhornimo haddii ilahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
Kaabadi gooba.